cali lugey wartama goomey oo ka hadlaya askartii cali yuusuf oo talyaani gulo soo qabqabtay dabadeedna xamar usoo dhigay ilaahayna ku mahadnaqaya wuxuu yidhi cayrow gacanta daarood ka baxay waa gallad ilaahe wuxuu galabta quutaana wowgeeda timireede dabadeed ba aan wada goone gacaal iyo waaka carabalo maxamed kali oo isna isla arrintaas ka hadlaaya ha yeeshee waktigu waktiga ka horreeyey intii aan lasoo qaban ahay cali yuusuf iyo askartiisa laakiin ka eed sheeganaya wuxuu yidhi rugta ceelcad nimankii degay ee ruugga cayr jebiyey iyo gaalka soo rogay rasaas ima kala roona riyo guray darooriga keen iyo rugoon leeya iyo maansadii roganahayd ima kala roona sayidkii adduunkii rogay ee reera baabi'iyey iyo haatan rawlaa kan yimid ima kala roona gabadhii aan reerayn tegay ee raalli noqon weyday iyo bahalka raarkayga ruday ima kala roona nin rujaala oo boqorku rabo iyo raxan ulaalayda raqda kii dhigay iyo kii la yidhi reerka orod caymi afartanimuu igu rigtamay ima kala roona nuure cabdulla cali oo isna askarta habaaraya wuxuu yidhi sidii tuug la soo xiray waqay toban cod leeyeene sidii tays la gowracay waqay tuducu yaaleene dhallinyarada tuurka cad waqay tuurin geeliyeene tunka waqay ku qaadeen carruurta haara dhaadheere tahna nimaan u dhiibeen gacmaa waqay u taagteene hadday tira badnaadaan waqay toban ahaadeene intay toobad sheegaan waqay cadaabku taheene tanaadiyo faqiir waqay macluultuba la yaale cali luwey oo mar kale gabaygu ku noqday laakiin la hadlaayey ninkii la odhan jira faarax casmaadna wuxuu yidhi sidaad awtaguu guruubsateen xerina kaa guuday ibraahiimo gaarsuu u maray kuuma soo geline reer gaadha eeri waa ognahay inaad isgoobtaanay geyigaa wixii joogi jiray waa gabaahirige gubataa martoob laguma oga goosan meel garow weagaasina ma dhama faarax cismaan kawto oo la hadlaaya niman ay intay dirareen loogu xukumay lacag dabeedna ku gatay sac la yidhaahda dhebel oo ku faanaya inaan in laga baqay ee aan dhaawaca iyo socod isla ekayn wuxuu yidhi arkuba hadduu dharan galeen micida dhigaysto ee dhaqanka neef loo jeclaa dhunta kala gooyo dhaya looma aadee rag way isugu dhawaaqdaaye meeshuu ka dhow leeyahaa lagu dhaqajaaye aniguna dharaartii haddaan dhowr nin halaabkeeyey dhammigay ahaayeen bacayr laysku kay dhoobiye dhallinyariyo waayeelba waad dhiribsanaydeene dharacaad ka yaabteen haddaad nin igu dhowrtaani ilaahay ninkuu dhaqahayuu fulay u dhiibaayey badigood ciddiidii loo malee dhibib tirkiiniye dawaad dhidil dawaad dhididle awrqubaa hadduu dibinta dheeraysto ee dabaada dhabis oo marsado dhuxul sidaad moodo dhoolahana murmuuriye dhalow ka siinayo qalmaha dhadiigi goojaday dhabarka saaraani anna dhoodi maaye haddaan idinku soo dhaarto cadkii niman la dhiibay nin baad igu dhaliisheene allow dhaawici gaban ahaa dhebal ma loo keeni faarax suuriye iyo nuur cali qanof doodii dhex martay oo gabayga ku saabsanayaan idina duubayna nuur cali wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya gabadhiisi yartahayd ee laba laba sana jirta ahayd kahay korriimada haddaad kaamilnima gaadho kun iyo kowkaboolaha rag waad wada kulmaysaani qof kaamilaan ahay baa jiro kulama doonay askari waa kurayl badantaho kulama doonayo admiga ninkii koran ahaa kenadiid noqoye hawiyaha kilwada loo furo badarka kiilaya oo adan kalankiisa aqoon kulama doonayo ajeerteenku waa kala kacakayn hadduu degwe qofka midaan ahayn baa jiro kulama doonayo reexaanka xibankuududee kaba wardaaqaya ee hadalka ka karartuu ku oran dhidhiir ka soo horo asna waa kulayl badan yaho kulama doonayo kunka wagax dhaceed waa kalihii kaha waa beriye haddii aadan ariga koolkoolin oo kaalay oranaynin ayaaguna akarbaash kula dhaco kulama doonayo ogaadeenkii kulihii wax dheer kor uga guuraya ee marada ee maradu kabadaatahee dhuuga karanaya isna waa kidhiish badan yaho kulama doonayo kibirkii shirshoor iyo la aragaynka reeraada habare waa farax oo kale ninkaad kadinka saadhaye intaad hilib gammaan karin lahayd kulama doonayo kitaabada xereed waa hunguuri koor kale oo suraya kutubkoodu waa wada kulyo kulama doonayo warsangeliga awrkii xirkada kor u jaleecaya jilaal dheer haddii uu dheece jilaal dheer kolkii uu dheece kayd kala idlaysto koosaraaduu ka dambeeye kulama doonayo dalkatiyo suways iyo basri iyo kolonyadii kaarta kumayaal rakaa bixinayo kaaran baa jiray kasna malaha oo dumarku waa kora dadabgeeye adigoo kudaan kudaynayay kuraya raacaane iska koro karin baa jiray hayskarkabaday waxaa u jawaabay faarax shuuriye wuxuu yidhi haddii gaba haddii kaaba gabaylay ogaa karinna ii fuulay karin mahadee niman baa kacay oo la iigu kaalmeeyey kabalyeeri baan saanahaa kor uga weynaay kabiirkiyo sida macallinkaan ugu kalaanayay kitaabkii aan haystiyo fartaan uga kidbeeyaaye sidii kenadiidiyo calaaqayga loo maqaal kaafiyo hikaadnimaan aqoon kulub qasbuu sheegi kibir iyo cayaaruma hadleen kuray sidiisiiyo kor wixii kasoo galaa ciddaan kaalashow sida in makriinad soo kiicin hayoo kululi waa yaabay koryeeriga ninkii suubsadee koraya baabuurka sida kabarna tooraha haddaan shawlad soo kiciyo dad ninkan kulkaygiyo ka baqin karaa kadaan haysto kasma nimaan lahaynuba hadduu koliisa soo taago kaftan waxaan ahayd waa inaan dhagu karbaasha ninkii kaleedi joogtow imow kolonyadaan haysto haddii kala sakay laga baqaye kabaha ii qaada kugdeh oo kabaar lagu wadiyo kugu ciyaadiisiide kugugtii raxsaastiyo madfaca kiriirigtiisiide rabaa gabayga ii kaahimee kaydun maqasheen kalaan boqor sidiisii halkii keli kariirayde kulligiin waxay dinkaafiyiyo keliiban gaabnaynde kaahii arooriyo salaad kicitinkeediide kaafkii qur-aanka iyo wardiga kalowyadiisiide karaayiyo kaxdii bulacle iyo ilaan kabaabyonde geel kaalin loo dhigahay iyo kadiima waaweynde karuur labana kayd loo dhamiyo kabacda caanoogde waayeelakood loo baxshiyo kulan goobaadreedide kuraas lagu fadhiistiyo xariirkama mashdeediide isna kaatunkii iyo hadiyo kelima aan sheego oo aan kuudka soo dhigo wixii kabaraday joogay qismada aan furfuro ee bahay igu karaameeyey kaba laguma faanay anay kumaani jiifaanay aan kala yaxeed iyo nugaal kor uga sii dhoobsho oo aan kuudarkeedii barbaara kala kala ugeeyo idoorka kaynaya fadhiya kuro aan gaarsiiyo kulamada ogaadeen sidii kabaare aan geeyo aan kafeeyo goortaan hubsado ragigu koodaadan sidii raaga kaan oran lahaa kahan ka caddeeyo kariim baa ii untaye wixii kibiira mandiido kabanamaan ku daro hadal yaree xalay la ii keenay ee aan kayle ii qabanin ee doqankaskeediiya ee kuwan dhameeyay ee hiraabkeeda keedow geeyey oo kaa uun koofur dheeriye abgaal kolonyal loo geeyey oo kaaha ninuu xiilayaa kibiir u soo dhiibay hadda gabadhu waa kuuryar iyo kibiiran weynaanay kaamilnimo hadday kuu tagtiyo inan kabiirowday inta kale haddii lala kohdeen weliba loo keenin waxa kaaha loo daynayaa adiya gulbayre kabaaha u toltolo meeshu waa kale inaad joogta
guulo jocfe oo adduunka ka hadlaaya siduu isu bedelay kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo soddonkii wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedahaaye casha noolba waxa ku imaan camal adyabtaaye cashar dheer wax loo jeedi jiray bil iyo caynkeede sanaacagaaha loo daalin jiray cirif nugaaleede caraabada ninkii calanka yimi caawa soo hoyeeye andheegada cabaadiyo dabayl ciri baa sidaaye in adduunbaa caynka ku lumayso cunsura maaho cubtan geela cawleyo idin culus wadaasheeda boqol cagale wiil foofsadaa cud lahaan jiraye cayr weeye liiraad ninkan caawa meel dhigaane in makhaayad cayshkii dhex galayso cunsura maaho arrin culusa murays cuskaday talaa ciriiryootay curaad iyo haddii caaqil iyo culima loo yeero xajada carada saabata ee soo cagdhigi weyday rag cuquulahaa fiirin jiray camal wareerkaasi bagada ninkii cuna u geeso cunsura maaha wax cimaamad loo qaadan jiray caabudee bahaye culimiyo waxaa la ogaa caalin diingalaye ciyaal iyo caruur baawatiyo cabaasa naagoode naflaa loo cobtamay oo dadkii caama ahaan xiraye caarowtigan laysku roogay saw cunsura maaha caynaan fardood baa adduun caraafu roonaye baabuur sidii loo camiray caynna geeli waaye ceesan riyood iyo baroor caarle baa simaane inaan haatan lagu cilbaxayn saw cunsura maaha nagahan cudhe jida qabee cagaaha jidaya cashiyo leyl waxay goobayaan nimay ka cayshaane inaan sinaada ceeb laga dhigayn saw cunsura maaha ismaaciil mire oo isna la hadlaaya hashiisii la oran jiray markab markii soodinta beenbeenta la sameynayay geelina uu ka xumaaday markii la raray oo caradi uu daaqi jiriya hawd laga qaaday wuxuu yidhi markabeeya dalkii waxaa bannaan inaadan doonayne dugsi kuluulo doombiraley iyo dagalkii reen weyne daroorimaada laantii lahayd laysu dacareeye docmiyo toomihii duri ahaa laga dugaagowye dooxiyo xirweynabaa kufraa degay marherkiiye daaro iyo bangaala miiran bay inaagu dayreene markaan diriri jiray waadigii damalka weynaaye daliigahana kurus baa ahaa duudkan feensamaye dararna waad lahayd aad murkaaha daafta marisaaye dulla carcaraaf waxaan kugu furay dan iyo calwaaye diqdaa qaayib awrtana la daaqdeeqa la jugi ayax maxamed lowre oo isna ka xun suldaankii cali yuusuf iyo askartiisii oo talyaanigii intay qabteen ay xamad usoo dhoofiyeen wuxuu yidhi cali maxamedow gabay murtidii waan ka maaliyay waan idinma suugaye baryaadiga muuhateene madeer diidka waxaa igu wacan maanta saan ahaye maantiyo kal hore waa adduun labaadii maalmood hadba waxaa mursooraan arligaaxa la moogyahay suldaankii mudnaa iyo laqaad maqaadimiintii nimankii marsada joogi jiray meeshii laga qadi maraakiib sidii loogu guuray muuqan maaha yaadhi muqdishow raggii loo dhigaan milicsanayaaye macbuudow allah ayow adaa meel u bixin doona faarax nuur oo isna adduunka ka faalloonaya isla markaasna sida dalka soomaaliya loo boobayo waqtigii xuduudada la qaybsanayay ingiriiska iyo talyaaniga caradu wuxuu yidhi ingiriis amxaar iyo talyaan waya keekamiye arligaa la kala boobayaa ninuu italroone ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii waduunii hablii loo ogaa aqalkii diideene ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii waduunii la kala iibsado nala ogeysiine waduunii ninkaada amintaa kuwa abeys yahaye ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii waduunii xaqii la arkayo la arjumayaye waduunii akhyaartii lahayd iibku doontahaye ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii afka iyo adduunka hadloo aasan sadarkii ninkay gacanta midigoodan tahay laga ilroonaye ansa ilaa ah aakhiru saban idii bilkiisii odayaashan loo yeerayee la anfacsiinayo asaaxaabihii bayna iili gaal ha aaminiine haddaad niman islaamiyo tihiin aadan ubadkiisa oydnaan ilaahay ka go-in hayna oodinaaye maxamuud cali beenaley oo isna ka hadlaaya dayuuraddii markii ugu horreysay oo arkay iyadoo duqeynaysa ciidamada xabashida ogaadanya markii lagu dagaalamayay talyaanigii xabashida wuxuu yidhi irka waxaan salaan kuu surnayn sida sayaariinta unsaraca hoosiyo allada cagaha saaraynin oo siifaduu kaga hanqaarin haad ku sara joogsan oo laga salsali oon lahayn siigo iyo leexo oon lagu salaaxayn haddaad sumuc kulli shanto balaayadan qalbiga suurisa ee samada xiimaysa oo sool dhexeed iyo hawaada sulun sulxaynaysa oo gaalsameeyoon ilaah nolol u suuraynin lasabanka cid looga tegaysa baashadeedii oo sanada dayrtiyo arlada looga seertamay dhulka wixii socdaa lagu holaasamay colaadeede xagga sare wax kaa dilahayoo suniyo baaruud leh oo aanad dagaal lagu sardamay kaga sad qaadaynin inaad samirta mooye ma jiro waxaad samaysaa ee sarsar awdan samiyo aqal sibad iyo daar sarsar awdan saamiyo aqal sibad iyo daaru siraad iyo bannaan sohdin iyo sudi iyo meel hawdba socod iyo nagaanshiyo fadhi seexaad iyo rooris sina waxaanad kaga maghelayna lagu soo saariye saddex boqol haddaad sii dhexdiyo saayid iyo maalmo salaadii dilaacdaba iblays dhalaada kaa saaran oo eebbahay kugu sallaaday sancad kama weyna sanaciisa ka lala fajaacay bahashan soo saaray sixir lagu tusyaa iyo farsamo waxuu sameeyaaba allay lehe ninkaasa sanciyo saayiqnima sheegtay wax sawaabka hadheedle baa sabtay duunidii sintuu dhigay amxaarkii lahaa seerahan jabine kolka adigu soomaaliyay qaada samirkaaga oo dhahaa sinyarowna daawaanu soo geli maxamed nuur laangare ninka la yidhaahdo nuur maxamed waa ka xumahay nuur maxamed laangare ninka la yidhaahdo isagoo isna ka hadlaya dowladihii isdhaafdhaafayay ee kowii afartankii waqooyi duqeynayay talyaaniga iyo ingiriiska kala lahaayeen markay ku dagaalamayeen dagaalkii labaad ee dunida wuxuu yidhi guddi raawe soomaalaay bal garaad xumadooda gaaladaa herdamaysa sidii ay gacal yihiin ragunbaa midugu xawo gunaha uga tumayo kana geesi ahaa iyo kani waa gabbanayiyo gambaraashku hadlaayo dhegtaydii gali weydayo dhammaan waa isku gaalo waa raggeedna gumeeye muslinkay gubayeen iyo cashuurtay gurayeen iyo nabsigii ku gaboobaybaa geelimandaba keenayo nasrigiiba na soo geliyo waxbana iga golmaaho inkastoo mid la gooyey gayigii laga qaaday geeshla ii qori maayo dhaxalkii geli maayo waxbana iga golmaaho mid haddaan gob ku sheego midna aan gun ku sheego bakshiish lay guntin maayo oo gabgabtaydaba moogo waxbana iga golmaaho kan kala idin galaaya gaban baan ka ceshay rayadkan gacmihiisa nina eed uga geysan sheelka weyn gudihiisa garmadooba ha joogeen tina geeska ka tuurin tiradooda garta o waxgalkiisiyo deeqdana gugaygii soddonkii shan baan guudka ka dhaafay gudaha ceelka hargeysa intaa geesuma dhaafin intii aan waxgasiintiyo intaan gaaja ku seexday haddii aan isu geeyay malaa waa isku gow dowladda gabarkeeda ginigay shushubaysay baystinkeedii ma gaadhine hadday caawa ka gurto bal maxayga godoomiyo kol haddaan gurigayga garnay loola tegaynin iglan baa gubanaysa bal maxayga gidishay maxamed xaaji ismaaciil barkada cas ayaa kana tiriyey waagu hore loo aqoon jiray balaayo cas kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii wuxuu yidhi awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabbahay addoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifka igu adduun tiray haddaan ogahoonka arsan karay haddaanan aadanow unuunka jarayn an ooye albaabka ii xira isagoo eglan jooga buu idilo ushuu soo fidshaayi imayso wataa aramidi iyo fatirte asaagliiba intaa ibadde ninka araggiisa urkaanka nabce anooye albaabka ii xira horuu u yaqiin arliga keeno inan kitaaba qaadaba wuu ogyaho ishaafalatuu arlada ku yimo ninka araggiisa urkaanka nabce anooye albaabka ii xira wixii arrinaan ilaahay jeclayn haddaanan adimada ku oolin karayn amaanan adduunya ku iibin karayn aayaadka qur-aanka waad aragto gudgoonayna yidhi indhaha ka qarshe ninka araggiisa urkaanka nabce anooye albaabka ii xira arligii ka samroo adduun mahaye haddii la ilaashay afkaygii haddaanan ikhyaar aqoontay hadlayn haddaanan erer quraa shirka oranayn ninka araggiisa urkaanka nabce anooye albaabka ii xira ugaadha ninkii dhaqee urursada kakale eegayaa adduunka baxshee ragganna wuu ogaa horuu arkee ninkii ooridiisa u geynahayo inkeyga iyo shaal ayuu ku arkine imowdee axankaaga weyne libaaxa ana siiyo abaarsa kaciyey abuurin log joogtay baa uriso oday jabisaa intay u dhacdo amsaxuu ka guraa idiilkeedo waa isticmaarkii iidahaye idinna u dabaaldega adiyahow wardoo magacana ka iibsada isla maxamed ismaaciil isagoo ka hadlaaya sida uu u yahay ninka dadka waaniya oo af dheer had iyo jeerna laga dambeeyo loona yimaado wuxuu isku maseeyey inuu yahay wargeys iski usoo baxa oo la mid ah ama kaba dhaqso badan kuwa kasoo baxa waqooyi wuxuu yidhi alliwaa qarni iyo akhbaarsida waxaan ahay tii afreynayso ayaan kasta tayada waa la arkaa adduun bixiyo ishtiraak ma laho qof walowba sidaa ogsoonow kaasna waa isaga gabayganna waa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo kontonkii waxaa tiriyey asmaan yuusuf kenadiid arrimo badan buu ka hadlayaa mag- waana gabay aada loo yaqaan oo caan ah waxaa la yidhaahdaa iyo garnaqi doona luuqdii tima cadde ayaan ku qaadi doonaa niman bay iska galayaan aqoon gabayga xeshiise iyagan ka guurin laaxinkay golaha keenaane nin gudmada ku toosinahayaan gaarna uga leexin iyo gabi dhaclaynku ku yahay ow garneeqido muslimkii gumaysiga ku jiray garay xumaantii guhadiyo wuxuu wada qabaa gayrashiyo ciile giddigii islaamkii hadduu gees isugu bayray iyo gaaladii aan ogayn yow garneeqido gardariyo adduunkan wax rogay garab ku taagayne suwayska gaarka lagu meershay waareera gurigoodi gubniyo colbaad degayaan rabin inay ka guuraan gudubta ingiriiskii oo najiib yow garneeqido culimada gadaalkan waxaa galay khilaaf weyne giyigan dariiqooyin baa gooni ku ahaay khaliifyada tan guutada watiyo calanka giirgiiran iyo gabana soo baxay dhowaan yow garneeqido soomaali gobannimo waxa uu geeyey leegaday gabbaad lagu hirtaabay noqdeen amase gaashaane nimankaw guntadayo xornimo goor walba u taagan iyo kaan la garanayn macnaha yow garneeqido guur iyo khasaaru miduun guur ku leeyahay gabal baa leedaa haddaan loo gayaan dayne gaari iyo ninkii ragihii waa gada heshiiyaani godalihiiyo gobarta xumayow garneeqido dadku gara shamaankiyo caqliga wou gudboon yahay garcadihiyo wiil haatan kacay way isgafahayaani duqowdaad xafiisyada gasho talada goynaysa iyo geesiyaal dibadda jira yow garneeqido landheere goobahan jiray uy gocashadeed hayso iyo kii ka gabnan jiro haatan garab jooga gadakaasi yahay baa kan kale gaadh isleeyahay labada garaadoo gudboon yow garneeqido gobolkood haweenkii la arag inay gadoomeen guryay ku asturnaayeen intay gaabsanahayeen gayi dheer wax laga sheegi jirayayna soo galay gabdhaha haatan joogiyo xilkana yow garneeqido ninkii gaaja qabi jiray hadduu guulle waxu dhiibo gadaal waxuma fiirsho hawaagaysa meel darane cidna uma gargaaro fakru gocan abiidkii gacalada tolkiyo dabaka naxyow garneeqido guulaystayaal ku dhashaa waa gargaarsimoy guulaystayaal ku dhashaa waa gargaarsimoy mid xaraga iskudayaa jiroy gabari dhaantay gabla macaasiya iyo waalidkiiyo garniiqido